subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v u a oo idinkaga imanaysa washington
waa subaxnimo isniina bisha sebtembar waa saddex sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdi iyo saare ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaalida ka qayb qaadanaysa doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka swiden iyo walaaca ay ka qabaan in xisbiyada xagjirka ah amaba ka soo horjeeda dadka soo galootigiihi ay doorashadaasi ku soo baxaan waa xisbi loo yaqaano swedish democrat oo cunsurinimo ee ka soo jeeda asalkooda xisbigani baarlamanka wuxuu soo galayba laba kun iyo tobankii maantana wuxuu cageynaya inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn sweden xisbiyada markaa conservative-ka ah qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inaysa magaalooyinka qaar waaba la shaqeeyaanba marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajnabiya
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka ismaamulka soomaalida etoobiya oo shalay ansixiyey golo wasiiro oo uu soo magacaabay madaxweyne mustafe maxamed cumar mustafe xagshar
waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya heerkulka cimilada ee kursi kacaya iyo cunto yaraanta dunidu warbixina muurahaasi ku saabsan baannu idiin haynaa ciyaarihii iyo heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qayb ka ah marka horese warkii iyo caalamka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon ayaa eegaysa in ciidamada kamaandoosta ee maraykanka ay kala soo baxdo dalka niger islamarkaasna ay soo xidho badi xeryaha ay degan yihiin ciidamada argagixisla dirirka ee qaaradda afrika sida laga soo xigtay wargeyska the new york times saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha milatariga maraykanka ee ku yaala dalalka cameroon kenya libiya iyo tunisiya iyagana lasoo xidhi doono waa haddii xogayaha gaashaandhigga g mats oo qorshahan ansixiyo hase yeeshee milatariga maraykanka ayaa si weyn u sii joogi doona dalalka nigeria iyo soomaaliya sida wargeysku qoray tallaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu maraykanku culaysku ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxo mintieda uu dagaal kula jiri lahaa tallaabadan ayaa sidoo kala timid kadib markii afar askari oo ku sugnaa dalka niger la dilay kuwaasoo wasaaraddu ay qiratay in gaabis dhinaceeda ah ay ku dhinteen hay-adda xuquuqda aadanaha u hadashay ee human rights watch ayaa ku baaqday in si deg dega loo joojiyo dagaalka sacuudigu horkacayo ee ka socda dalka yeman kadib markii la xaqiijiyey in weerar gantaalaalo la beegsaday bas arday siday ay ku dhinteen koob iyo konton qof oo afartan ka mid ihii ay caruur yihiin warbixinah human rights watch baahisay axaddii shalayto ayaa lagu sheegay in duulaanka isbahaysigu sacuudigu uu horkacayo ay ku kaceen xilli hore faral ay ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ay ka geysteen gooba ay ka sugan yihiin dad rayida sida cusbitaallo aroos ay dad isugu yimaadeen dadka qaybgelaya aas oo ku sugnaa xabaalaha iyo xarumaha waxbarasho oo dhammaantood dalkaasi yeman ku yaala xulufada sacuudiga iyo dalalka kale ee carbeed oo taageero ka haysta maraykanka ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii dagaal kula jira jabhadda xuutiyiinta si ay uga dhiciyaan dowladda sharci ahaan la aqoonsan yahay ee uu madaxda ka yahay cabdirabbo mansuur alhaadi oo dalka ka maqan
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington hay-adda qaabilsan howlaha amniga ee dalka sweden ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso walaacay ka qabto in lasoo farageliyo doorashada guud ee toddobaadka dambe la filaya inay ka dhacdo dalkaasi iyo sida ay uga foojigan tahay iskuday kasta oo loo soo maro dhinaca internetka doorashadan ayaa sidoo kale aada uga duwan marka la barbardhiga doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalkaasi iyadoo siyaasiyiin aaminsan fikradaha midigta fog ee kasoo horjeeda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ay aada ugu ololinayaan inay qaadi doonaan tallaabooyin ka dhana dadka wadanka soo galay amaba kuwa sii joogay ee aan u dhalan dalkaasi sidoo kale dad badan oo muslimiin iyo soomaaliya ayaa u tartamaya golayaasha deegaanada kala duwan ee dalkaasi sweden warbixinaad intaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa sahra ciidlanuur qodobo dhowra oo isbiirsaday ayaa doorashada dalka sweden ee sanadkan ka dhigaysa mid indhaha caalamka soo jiidatay sannadihii ugu dambeeyey dalka sweden waxaa galay dad tiro badan oo magangeliyo doona kuwaasi oo badankoodu ka soo qaxay waddamada muslimiinta iyo afrika ee qalalaasuhu ka taagnaa toddobadii sannadood ee lasoo dhaafay tiradaasi dadka aan waddanka ku dhalan ee sii kordhaysaa waxay keentay inay xoogaystaan siyaasiyiinta midigta fog ee fikradoodu ka soo horjeedo qaxootiga iyo soo galootiga geesta kalena dadka qaatay dhalashada waddankaasi ayaa ku soo badanaya inay u tartamaan xilalka kala duwan sannadkanna waxaa la sheegayaa in tiradii ugu badnayd ay isku soo taagtay golayaasha kala duwan mubaarig maxamed cabdiraxmaan wuxuu in ka badan toban sannadood ka tirsanaa xisbiga bidixda ee soshal dimuqraadiga loo yaqaano waana mid ka mida musharaxiinta soomaalida ah ee ka qaybgelaya tartanka doorashooyinka sanadkan anugu waxaan ka tirsanaa xisbi la yidhahdo social dimuqraadiga waxaanan ku biiray laba kun iyo toddobadii xilalkii u horreeyey laga dhiibay umaan tartamin ee xisbigunbaa ii magacaabay kadib doorashadii laba kun iyo tobankii kadib waxaan soo galay guddiga xaafadda marka tartankii ugu horreeyey runtii doorasho ah waxaan galay laba kun iyo afar tobankii markaasaan u tartamayey baarlamanka sweden iyo golaha deegaankaba tii baarlamanka kumaan guuleysan laba kun iyo afar tobankii laakiin waxaan waxaan soo galay golaha deegaanka anuu markaa noqday soomaalida ugu horreeyey ee magaaladan maalmean deganahay councelor buuxa ka noqda welibana xilal badanna waa lai diibay runtii markaan magaalada aan noqday councelor hadda waxaan mar labaad aan u tartamayaa xilka baarlamanka sweden councelorkan aan maanta ahayna iyada laftigeeda waan u tartamaya mar labaad oo sharciga dalka sweden ma ogol yahay in qofku mar qura u tartamo in ka badan hal boos amaba hal xil sweden afartii sano mar ayay doorashadu dhacdaa marka hal mar keliya doorasho la galaa doorashada la gelaya waxa weeye saddex nooc marka saddex doorasho weya runtii marka la gelaayo marka saddexda doorasho way kala madax banaan qofku saddexdaba ugu sharaxnaan karaa ama laba kamid u sharaxnaan karaa caadiyan annaga xisbigeena waxaan sameynaa qofku hadduu baarlamanka ku guuleysto xilkii kale ee mataqaanaa golaha deegaanka uu iska casilaya oo dee si full time wuxuu u shaqeynayaa inuu baarlamanka shaqeeyo laakiin wuxuu listada loogu jiray halkan waayo inaad baarlamanka soo gelaysa in kale la garan maayo marka si aanu qofku labadii meel labadii meeloodba u baardareenin ayaad mataqanaa laba meelood ka sharaxan tahay oo waa nidaam mataqaanaa ay la sameeyo sidoo kale barni nuur waxay ka mid tahay musharaxiinta soomaalida ee ka tartamaya magaalada caasimada ah ee stockholm waxaanay ka tirsan tahay isla xisbiga social dimuqraadiga waxaanay v o e da u sheegtay waxaa ku dhiirigeliyey inay tartanka ka qayb gasho aniga markaan arkay dad dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa soomaali haddaan nahay runtii soomaalida waxaan ku jirnaa afrikaanka ugu badan waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa ilaa iyo waxaan lagu qiyaasa sagaashan kun ilaa iyo sagaashan kun gaaraya inkastoo aan la hubin tiradaaseeto marka runtii waxaan u baahannahay dad ma haysano dadna matala xisbiyada dalka sweden ee tartamaya ayaa la sheegay inuu ugu cadcad yahay xisbiga midigta u janjeeda oo ay walaac badan ka qabaan dadka muhaajiriinta ah ee sweden ku nool waa kan mubaarek oo arrintaasi sharxaya waxaa tartamaya horta waxa weeye sideed xisbi saddex xisbi way isbahaysadeen waa group oo waxaa loo yaqaanaa red green ayaa loo yaqaanaa waa xisbi anugu aan ka tirsanay social democratiga iyo left party iyo iyo green party saddexdeenaasi waan inta badan waan isku dhownahay waana wada shaqaynaa xagga kalena waxaa jira afar xisbi oo iyaguna isbahaysaday oo la baxay alliance ama the alliance waa group weya iyaguna waxaa laakiin annaga waa naga sii mataqana naga madax banaan oo keligood iyaguna ordaya waa xisbi loo yaqaano swedish democrat oo kasoo jeeda nasist ama cunsurinimo kasoo kasoo jeeda asalkooda kuwaasoo markaa aada u batay codkoodu maanta waxay cagcageenayaan ilaa labaatan percent marka la sameeyo tirakoobka xisbigani awal xitaa baarlamanka kamuu jirin baarlamanka wuxuu soo galayba laba kun iyo tobankii maantana wuxuu wuxuu cageynaya inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn sweden marka taas waxay samaysay saameyn aada u weyn xisbiyada markaa conservative-ka ah ee allianceka laisku yidhahday afarta xisbiya qaar kamid a ayaa waxay bilaabeen inay signal sheegaan inay la shaqeyn doonaan doorashada kadib oo xitaa hadda magaalooyinka qaar waabay la shaqeeyaanba marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajanabiya waayo war cadna lagama hayo
runtiina xisbiga cunsuriguna waxyaabooyin aada u fara badan oo dadku aada u dhibsadeenna way sheegaan mar walba barni nuur ayaa iyana tilmaantay walaaca ay dadka muslimiinta iyo soo galootiga kaleba ka qabaan in xisbigaasi guulaysto ay ku dhiiri gelin karto inay doorashada ka qayb qaataan oo ay codeeyaan way dhici kartaa taas way dhici kartaa laakiin lama garan karo waxay ku xiran tahay intay dadka codeeyaan bay ku xiran tahay laakiin waxaan rajaynaynaa tirada soomaalida way badan yihiin stockholm aniga ma garanayo intay yihiin cabsina waa jirtaa cabsi aada u weyn baa jirta oo soomaalida kelid ma ahan ajnabiga iyo dadka xataa swedishka ah oo kasoo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xisbigaas oo xabjirka inuu xoog yeesho marka waa wadanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xisbigaas marka taasaana cabsidaas darteeda keenaysa inay dadkii ay qasab ku tahay inay odeeyaan waxyaabaha sharciga sweden uu kaga duwan yahay dalal badan oo reer galbeeda waxaa ka mid a in qofka aan haysan dhalashada waddankaasi uu ka qayb qaadan karo codaynta doorashada golayaasha deegaanka iyo guddiyada xaafadaha sida uu v o eda u sheegay mubaarag cabdiraxmaan qofku horta codayn karaa waa inuu marka hore sideed toban jir uu yahay haddaanu dhalashada haysan qofku uu haysto sharciga yar waxa loo yaqaano uu markaas sweden saddex sano uu degan yahay wuxuu codayn karaa degmada iyo gobolka laakiin baarlamanka ma codayn karaayo to degmada oo ah ta warqada cad ee mataqaanaa magaalada qofku degan yahaya iyo ta gobolka labada doorashaba qofku uu ka qayb geli karaya hadduu sharciga yar haysto laakiin hadduu doonayo inuu baarlamanka codeeyo waa inuu dhalashada waddanka haystaa doorashadan oo haatanba si hordhaca ay dadku codadkooda u dhiiban karaan ayaa si guud loogu dareerayaa sagaalka bishan sebtembar hay-adaha ammaanka iyo sirdoonka ayaa iyaguna sheegay inay aada ugu diyaargaroobayaan faragelin ay sheegeen inay ka cabsi qabaan inay dibadda kaga iman karto si aan doorashadaasi khalkhal ugu iman
aad bay umahadsantahay sahare cidlinuun oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay doorashooyinka la filayo in toddobaadka dambe ay ka dhacaan dalka sweden halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington
haatana jigjiga baarlamaanka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa shalayto ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu soo xulay madaxweyne mustafe maxamed cumar xogayaha golahan amaba xubnaha golahan ayaa dhammaantood ah dadka dalka gudihiisa joogay iyada oo madaxweynuhu xubnaha qurbo joogta ah ee golaha wasiirada aanu waxba kaga darin haddaba maxaa laga filan karaa golahan cusub ee madaxweyne mustafe maxamed cumar uu soo xulay maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay xirsi cabdiqaadir oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka etoobiya haatana ku sugan dalka maraykanka
walaal waa xukuumad aada moodo in dad aqoon-yahan ah oo shahaadooyin sarsare oo masters iyo b h d s haysta oo dadka deegaanku aanan ahayn qurbo joog inuu ka soo qaatay dowladda la dhisayna waxa ay ka kooban tahay ilaa shan iyo labaatan wasiir iyo general auditorka deegaanka wejiyo badan iyo shakhsiyaad badan oonan aqoon dheeraa u leeyahay oo macquula oo aqoon-yahana oo aada moodo aan u haysto in ay deegaanka xaaladda uu ku jiro xaalad ka duwan gaadhsiin kara ayuu soo dhisay mustafa cumar inkastoo ay dadka ama qabiilada qaarkood ay waxyaaba ay ka tabanhayaan macnaha ka muuq inay ka qayb qaataan ama ay reeruhu ka wada dhex muuqdaan shan iyo labaatan wasiir oo aad garanayso qabiilada deegaanku uu ka kooban yahayna ay yihiin ilaa shan iyo soddon qabiil marka in loo wada qaybiyo qabiil waliba uu representation helaayo way adag tahay dadkana in la wada satisfy gareeyana way adag tahay laakiinse waxaad moodaa dowlad taya leh in uu madaxweynuhu uu soo dhisay iminka waan gartay waxaa jiray in uu magacaabay maalmihii hore dad qurba joog u badnaa inkastoo ayna badnayn oo dhowr xil oo qurba joog ah ay ay ku jireen kadibna uu ka noqday oo sidaa hadda xustay dad deegaanka ah ayuu xilalkii o dhan u wada magacaabay maxaa isbeddelkaa keenay
run ahaantii horta waa initiative buu ahaa in laga qaybgeliyo qurba joogta oo aada moodo in ay kacdoonkii xilka looga qaaday cabdi maxamed cumar ay ay kaalin lixaad ka qaateen waxaa carqalad ku noqotay qurba joogta sharci proclamation dowladda etoobiya ansixisay oo numberkiisu yahay two hundred seveny oo sanadkii la ansixiyey two thousand twogii oo ethiopian origin foreign nationalist la yidhaaho article six baa wuxuu qorayaa in aanan la dooran karayn ama ayna dooran karayn dadkaasi caynkaas ah ama ayna qaban karayn xilal dowladda ah khaasatan ahaan militariga iyo arrimaha dibadda marka sharcigaasi aad moodaa in ay ay wax ka soo noqdeen oo ay loo cuskaday oo la yidhi macnaha hadda kama qaybgeli kartaan unless aad aad aad ka noqotaan dhalashooyinka kale iyo dalalka kale ead u dhaarateen marka taasaa keentay oo carqalad ku noqotay dadkii aqoon-yahanka ama intellectualiska ahaa qurbaha ka tegey ee loo baahnaa in ay ka qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada deegaanka waan garad sidaad xustay qurba joogta ayaa ahaa dadkii kacdoonka ugu badan ee isbeddelka gobollada oromada iyo soomaalida ka dhashay kaalinta lixaad kale ka qaatay dabcan waxaa la odhan karaa dowladda etoobiya maskax iyo aqoon badan baa kaga maqan dalka dibaddiisa marka qorshaha mustaqbalka muxuu yahay ku aadan dadkaas u dhashay etoobiya ee doonaya inay xilal ka qabtaan dalka walaal proclamationkaasi in badan ayaa laga hadlay qurbo joog aada u fara badan oo aqoon-yahana oo qowmiyadaha kale gedisan ee dalka sida axmaarada oromada iyo iyo qowmiyadaha kaleba ayaa dalka dibaddiisa ku maqan aqoon iyo caqli fara badan ay dalka wax kaga bedeli lahaayeenna carqalad ku noqotay ama ka joojisay inay dalka hoogeen ku noqdaan ama xilal dowladeed ka qabtaan marka arrintaasi waa arrin taagan weeye waxaa kaloo iyadana xusid mudan in xisbiyadii mucaaradka ah ee dibadda joogay uu ra-iisul wasaare abiye uu la heshiiyey ay intooda badan ay wataan baasaboorro ajaanibah oo haddana la leeyahay doorashada labi labaatan laba labada kun iyo labaatanka inay ka qayb qaataan marka mar waliba waxay noqon doontaa in sharcigaasi dib loogu noqdo si aqoonta iyo xirfadda dalka dibaddiisa dadka inooga maqan ay ay ay chancy ama wakti u helaan ay kaga qayb qaataan dowladooda xisbiyada mucaaradkana loo dee loo siiyo wakti iyo space ay kaga qayb galaan siyaasadda dalka marka mar waliba dowladda etoobiya waxay ku qasbanaan doontaa heshiisyadii ee lasoo gashay xisbiyada mucaaradka iyo dadkii qurbo joogta ah uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu ballanqaadii uu sameeyey in sharcigaasi dib loo celin doono rabiil lagu samayn doono loona fasixi doono qurbo joogto inay la mid noqdaan ama dual nationality la siiyo oo xaq ay u yeeshaan sida dalalka qaarkood sida kenya ghana liberia iyo soomaaliya ayaa iyado laftirkeeda dalalka ogol dual nationalityga kamid ah marka in ay dowladda etoobiya laftirkeeda qodob qodobkaasi iyo sharciga hadda ka hor jiri jiray in dib ay u celin doonto si ay uga faa'iidaysato aqoonta iyo xirfadaha ay leeyihiin dadka qurba joogta ee dalkaasi u dhashay
kaasi wuxuu ahaa xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka etoobiya isagoo ku sugan dalka maraykanka igu warramayey golihii wasiirada ee uu shalay soo magacaabay madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington daraasad cusub oo maraykanka lagu sameeyey ayaa muujinaysa in heerkulka cimilada dunida ee sii kordhaya uu keenayo in cayayaanka dalagga beeraha cunaa uu sii gaajoodo islamarkaana tiradiisu ay sii badato saynis yahanada daraasaddan sameeyey waxa ay sheegeen intaasi macnaheedu uu yahay in cayayaankaasi uu waxyeelayo dalaggaas kala duwan sida qamadiga galleyda iyo bariiska taasina ay keenayso cunto yari dunida ka dhacda wariyaha v o eda maryama diyaala ayaa warbixintan inoo diyaarisay maxamed cabdi xasan sandheere ayaana soo koobaya daraasad ayaa lagu eegay dhowr darsan oo cayayaanaya arrin sheegaysa in mar kasta oo heerkulka cimiladu aad u kaco habdhiska dheefshiidka ee cayayaankaasi aad u shaqaynaya islamarkaasna uu aad u cunayo dalagyada sida bariiska sarreenka iyo geed midhoodka kale curtis dosh waa saynisyahan ku takhasusay cilmiga deegaanka kana tirsan jaamacadda washington haddii aad cayayaanka geyso cimilo kulul tamar badan bay bixinayaan haddii aad tamar badan bixisidna cunto dheeraada ayaad u baahanaysaa si aad tamar u sii yeelatid haddii aad cunto badan cuntid oo aad tahay cayayaan dalagga cuna taa micnaheedu waa geedo badan ayaad baabi'inaysaa ayuu yidhi curtis dodge oo hormood u ah kooxda saynis yahanada ah ayaa sheegay in waxyeeladu ay aad u weyn tahay
consume about 10% of our food before it ever gets to grow.
hadda cayayaanku waxa uu cunaa boqolkiiba toban dalagga ka hor intaanu geed ku weynaanin amaba aan la guranin haddii aynaan joojinin isbeddelka cimilada dhammaadka qarnigan waxay u badan tahay inay cunaan boqolkiiba shan iyo toban ilaa iyo boqolkiiba labaatan ayuu yidhi sannadkan dalal ku yaalla qaaradda yurub ayaa la kulmay heerkul sare warbixintan ayaa saadaalisay in haddii heerkulku uu sidaasi ku sii socdo in khasaaraha soo gaadhaya geleyda bariiska iyo qamadiga ka baxa maraykanka uu khasaarahaasi gaadhayo wax ka badan siddeed milyan oo tan taa micnaheedu waxa weeye in xaddi ka badan boqolkiiba lix iyo soddon khasaaraha uu hadda cayayaanku keeno meelaha maraykanka ka baxsan ayaa warbixintu sheegtay in toban dal oo kale ah ruushka north korea mongolia finland kirgistan georgiya buutan armeniya u k iyo denmark ayaguna la kulmi doonaan laba jibaar khasaaraha geedka qamadiga kaasoo uu cayayaanku sababu yahay
aad buu mahadsanyahy maxamed cabdi sandheere oo inala socotiinayay warbixintii wariyaha v o eda maryama diyaala ay noo soo diyaarisay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o e washington haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaayo waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o eda dhinaca ciyaaraha qaabilsan maxamuud mascade oo ku sugan gobolka minnesota maxamuudow bal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha spain iyo ingiriiska iyo meelo badan baa ciyaaro xiisalii ka socdeen bal haddaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha
zaarad baad umahadsan tahay haddii aan ku hormaro wadanka ingiriiska saddex kulan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo booqasho ku tagtay guriga watford ayaa laba iyo hal dusha loo soo saaray dabcan kulankii wuxuu ahaa ugu yaabka badnaa oo labadan kooxood marka awood ahaan la isu eego watford lama lahayn way ka guuleysanaysaa tottenham hatsba waxaa xusid mudan labada kooxood saddexdii kulan ee horyaalka dalka ingiriiska inay labadooduba soo badiyeen oo min sagaal dhibcood ay lahaayeen watford lagama filaynin guulaha dardarta ah ee maalmahan ay helaysay hase ahaatee waxa ay magaceeda iyo sumcadeedu kor usii kacday markii ay tottenham habeenkii xalay ahaa laba gool iyo hal dusha u saartay oo haatan kooxda watford waxa ay la siman tahay kooxaha chelsea iyo liverpool oo horyaalka kaalinta koowaad ay wada fadhiyaan oo min laba iyo toban dhibcood ay leeyihiin bunley ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee manchester united oo macalinkooda murino iyo ninka isagoo kooxda agaasimaha kee woodward iyo ciyaartoyduba lalahaa iskuma wanaagsana ka hor intaan ciyaartu dhicin ayaa waxaa la dul haatiyey aerocopter wadda astaan amaba calaamad sheegaysa in uu shaqada iska casilo ninka isagoo kooxda agaasimaaka laakiin arrintaasi manchester united waxba uma dhimino laba gool iyo waxba ayay ku badisay waxaanad moodaa manchester united macalinkooda morinio in culayskii saarnaa garbihiisu ay soo yaraanayaan arsenal ayaa iyadu waxaay la ciyaaraysay kooxda cardiff ee gobolka wales saddex gool iyo laba dirqi ah ay arsenal ku baxsatay ciyaaryahan lacazet ayaa goolka guusha u saxay arsenal macalinka cusub ee kooxdaasi uni emry ayaa guushiisii ugu horeysay ee ka baxsan guriga kooxda arsenal soo hooyey kooxda arsenaalna guushaasi waa markii ugu horeysay in muddo ah ay guriga banaankiisa kusoo badiso wadanka spain sahray haddii aan soo koobo kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa ciyaar adag oo la ciyaartay waxay ku ciyaaraysaa gurigeeda sideed gool iyo laba ay zahraa ku badisay adugu maalmahan ma maqashici sideed iyo wax lamida ku badinaysa oo halkay taagnaayeen baa la isweydiinaya maxamudow
kooxdani waxaa kooxaha dhawaanta ka yimid ee seribyada waxaa la yidhahdaa hweska waxaana dusha loo saaray sideed gool ciyaaryahan leonel messi ayaa sahraay goolashaasi laba kamida dhigay laba kale isaga ayaa callaqay ciyaaryahan louis suarez ayaa isaguna aan meesha ka marnayn oo isna laba gool dhaliyay marka ciyaaryahan leonel messi kooxdii barcelona waxaad moodaa koobka inaan sanadkan laga hor joogsanaynin oo ninkii ay ku xafiltami jireen ee christiano ronaldo dhinaca iyo wadanka talyaaniga ayuu u boqoolay marka wadanka spain ciyaaryahan messi ayaa horboodaya sidoo kale kooxaha ciyaaray waxaa kamid a zahray real batis hal iyo eber derqi ah waxa ay ku dharbaaxday kooxda zavia divertiva alavesna sbanyol oo iyaduna magaalada barcelona ka dhisan ayay laba gool iyo hal ku dubatay aada iyo aad baad u mahadsan tahay maxamuud mascade oo isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka khadka telefoonka si toosa ugu jiray islamarkaana inoo soo gudbinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o e washington haatana maxamed cabdi sandheere ayaan weydiinaya bal heesaha uu inoo hayo maxamed sahre intaanaan heesaha gelin qodob ku saabsan warbixinaya jariidadda ama wargeyskada new york times uu qoray oo ka hadlaya in wasaaradda gaashaandhigga maraykanka pentagon ay eegeyso in ciidamada kamaandosta ee maraykanka ay kala soo baxdo dalka niger islamarkaasna ay soo xidho badi xeryaha ay degan yihiin ciidamada argixisla dirirka ee qaaradda afrika saraakiisha wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha militariga maraykanka ku yaala dalalka cameroon kenya libiya iyo tunisiya iyagana lasoo xiri doono halka kuwa waa ciidanka jooga nigeria iyo soomaaliya ay kusii nagaan doonaan haddii sidaad iga codsatay dhinaca heesaha aynu eegno waa heesta habboon ee uu qaado fanaanka cabdiqaadir jub
codkaasi fanaanka cabdiqaadir jubba iyo heestaasi habboon ayaan idinku dhaafaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa maxamed sandheere iyo sahre ciidloo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan arooriyo suuban
This program has come to you from the Voice of America, Washington.